subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacaddeenna aroornimo ee qaybta soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington waxaadna naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka iyo laba iyo labaatanka mitrban efemiyada magaalooyinka ku yaala geeska afrika qaarkood taleefanada gacanta iyo boggan internetka ee v o a somaly com
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan waa subax arbaca ah bisha agoosna waa labiyo toban sanadka labada kun shan iyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya ibraahim xasan daandurey anigoo ah maxamed colaad xasan
walaal horta wada meesha waxbarasho ma jirto annaga waxba barano dadku xoojiya naftooda ku maaleynayo waxay rasaaqad cuni lahaayeen waxaabaan xoogtiina xoogeena baan xoogsanaa dukaamiyar baan ka shaqaynaa wax caafimaad ma jiro wadan iska maleeriya mixun weeye maleeriyad waa loo dhinta haddada wiil baayaan hore naga geeriyo maleeriya darteeda dhakhtar ma jiro caafimaad ma jiro waa gabar ka mid a soomaalida ku nool dalka angola oo ka cabanaysa dhibaatooyin la soo darsay toddobaadyadii ugu dambeeyey warbixin ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo ee saakii caalamka waxaa ka mida maleeshiyo ka soo goosatay al-shabaab iyo xaalado bini'aadnimo oo laga soo sheegayo gobollada koonfur galbeed soomaaliya waxaa kale oo aan idiin haynaa kulayl daran oo dad ka badan afartan qof ay ugu dhinteen dalkaasi masar iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
ergeyga gaarka ee qaramada midoobay ee u qaabilsan libiya ayaa ku booriyey dhinacyada dalkaasi ku dagaalamaya inay isku raacaan dhismaha dowlad midnimo qaran dhammaadka bishan islamarkaana ay cod buuxa ku ansixiyaan horraanta bisha sebtembar ee soo socota bernardino leon ayaa codsigan ka jeediyey talaadadii shalay magaalada geneef oo uu ka bilowday wareeg cusub oo wadaxaajoodka nabadeed ee libiya waxa uu sheegay inay jiraan astaamo muujinaya in dhinacyadu ay heshiis ku gaari karaan saddexda toddobaad ee soo socda gudahood
ugu yaraan afartan iyo toddoba qof ayaa ku dhintay dhowr kalena way ku dhaawacmeen kadib markii bam lagu weeraray shalay galab suuqa ay dad badan ay ka adeegtaan ee magaalada sabongari ee gobolka borno oo ku yaala waqooyiga bari ee dalka nigeria ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda qaraxaasi laakiin mas-uuliyiinta sharci fulinta ee dalkaasi ayaa sheegay in lagu tuunsan yahay in ay geysatay kooxda boko xaraam kooxda boko xaraam ayaa sanooyinkii lasoo dhaafay waxa ay ka geysanaysay dalkaasi qaraxyo afduubyo iyo weeraro dad ay ku dhinteen axaddii ayaa boko xaraam waxa ay dileen afar qof shan kalena way qafaasheen kadib markii weerar gaadmaha ay ku qaadeen meel ku dhow magaalada sabongari
rabshado kale ayaa ka dhacay magaalada ferguson gobolka missouri ee dalka maraykanka maalin kadib markii dad dibadbax lagu xusayey sanad kadib dilkii michael brown uu ku dhammaaday isrsaasayn iyo dhaawac halisa oo soo gaaray wiil kale oo dhallinyarada mujtamaca madow ee maraykanka kasoo jeeda wariyaha v o eda ken farabo oo ku sugan magaaladan ferguson ayaa kusoo waramaya in boliisku ay xireen ugu yaraan laba qof kadib iska horimaad dhex maray dad dibadbax dhigayay oo doonayay inay isku geedaamaan ama isugu soo ururaan bartamaha isgoys ciriiri badan iyo booliiska oo halkaa u tegay si ay u kala eryaan wariyaheenna waxa uu sheegay in xaaladdu ay ahayd mid aad u kacsan wariye filim qaade ah oo ka tirsan wakaaladda wararka ee associated press ayaa ku dhex jiray dadka mudaharaadka dhigayay waxaana waxyeelo ay ka soo gaartay suntii ay boolisku dadka u adeegsanayeen si ay u kala eryaan goorsii horreysana saraakiisha deegaanka st louis ayaa ku dhawaaqay xaalad deg dega oo lagu soo rogay deegaankaas halkaaad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington subax wanaagsan dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan ayaan hawada idinka leenahay mar kale dhul badan oo ka mid ah gobollada koonfur galbeed soomaaliya ee dhowaan ay ciidamada dowladda iyo kuwa amisom howlgallada ka sameeyeen gaar ahaan gobollada baay iyo bakool ayaa waxaa laga soo sheegayaa xaalad bani'aadnimo madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyo xubno ka tirsan maamulkiisa ayaa si ay xaaladahaasi uga ugu kuuragalaan safar ku maraya qaar ka tirsan degmooyinka goboladaas ibraahim xasan daandure oo stuudiya igu heliya ayaa qadka taleefonka kula xiriiray wasiirka hubka dhigista dhaqancelinta iyo tababarada ee dowladda maamul goboleedkaasi xasan xuseen maxamed oo ka mid ah wafdigaasi isagoo ka wareystay arrimo ay ka mid yihiin maleeshiyo la sheegay inay ka tirsan yihiin al-shabaab oo isusoo dhiibay ciidamada dowladda iyo xaaladda nolosha ee dadka deegaanada dhowaan laga xoreeyey al-shabaab
wafdi oo hogaaminaya madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo aan ka mid ahaa ayaa waxaan gaarnay degmada berdaale iyo degaano kale ee qansax dheere degmadu ay ka mid tahay insha allah waxaan rajaynaynaa waktiyada soo socdana inaan gaarno gebi ahaanba deegaanada koonfur galbeed waa maxay ujeedada safarkiina ujeedada safarkiina waa badan tahay laakiin hadda dowladda koonfur galbeed waxay qaadatay afar qorshe oo ugu muhiimsan oo lagu taageerayo barnaamijkan socda ololahan dagaalka ee cadowga lagu hayo lagu taageerayo afarta qorshe waxay yihiin marka koowaad in loo mahadceliyo ciidamada furumaha hore dagaalka ka jiro la booqdo kuwa koonfur galbeed iyo kuwa amisom iyo kuwa dowladda dhexda oo dagaalada kula jira nimanka cadowga ah in la booqdo kan labaad sidii dadka loo fiirin lahaa xaaladooda caafimaad hadday noqoto iyo hadday waxbarasho noqoto hadday biyo noqoto waa midda labaad kan saddexaad waa sidii looga furi lahaa deegaanada degmooyinkoo idil tababar carooyin ciidan koonfur galbeed ay leedahay sidii loo furi lahaa iyo tan afaraad oo ah wiilasha maskaxda laga qalday cadowga ay qaldeen mar hore sidii loola hadli lahaa hooyooyinkooda iyo waalidiintooda deegaanada jooga sidii loola hadli lahaa oo wiilashaas loo soo celin lahaa waa gartay marka meelaha aad tegaysaan dad badan oo muddo ku dhibaataysnaa ayaa jira maxaa ugu tala gasheen oo gargaara haddii aad tihiin dowladda maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qorshe badan ayaa jira oo loogu talagalay laakiin hadda feeskan hore oo aan tagnay deegaanada waxaa la geeyey daawooyin waxaa kaloo nala socday qolooyin ka socda dhinaca u n k sidii s s f oo kale ayaa nala socotay oo samayneysay assessment insha allah waxaan rajayn doonaa wax badan oo kale in la gaarsiin doono beryahanba waxaa soo baxay warar sheegaya maleeshiyaad al-shabaab oo soo dhiibaya arrintaasi maxaad nooga sheegi kartaa waa mahadsan tahay arrinkaas xaqiiqo waaye waxaa jirto in ay soo dhiibeen nimankii cadowga ah in badan ay iska soo dhiibeen waxay iska soo dhiibeen boqol ayaa ugu tiro badan gobolka boqol ilaa iyo dad boqolaal gaaraya ayaa iska soo dhiibay bay dad badanaa iska soo dhiibay insha allahu waxaan leenahay kuwa dhimanna iska soo dhiibaan leenahay hadduu ilaahay idmo marka saraakiil ma ku jiraan maleeshiyaadka is soo dhiibay ha rag odayaal oo abiire ayaa ka tirsan dadkaas is soo dhiibay insha allah waxaan rajaynaynaa kuwa kalena inay soo dhiibi doonaan marka xaggee joogaan hadda ood ku haysaan sida aad og tahayba waxaa jiro xarumo waaweyn oo ka dhisan koonfur galbeed ay ugu weyn tahay xarunteeda weynna waxay ku taallaa magaalada baydhabo intooda badan waxaa lagu hayaa xarumahaas waaweyn sida dadka amiirada oo sida gaarka isku soo dhiiban waxaa la hayaa meelo loogu talagalay guryo loo nidaamiyey ayaa jiro guryahaas ayaa lagu hayaa amiirada wax ma ka xusi kartaa ayaa kamid a waxaa ka mid ah ninka la yidhaha sheekh bakistan hadde kuwo badanna waa ay jiraan insha allahu waxaan rajaynaynaa in ay issoo dhiibi doonaan inta hartayna sheekh bakistan xaguu joogay wuxuu ku sugnaan jiray deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan goboladan bay iyo boqol hadda marka ugu dambeysay wuxuu ku sugnaa degmada agagaarka dolan doole sidee marka aad ula dhaqantaan maleeshiyaadka issoo dhiibay waxaan ula dhaqanaa sida sharciga waafaqsan qofka haddii uu soo dhiibo oo aan dagaal lagu soo qaban waxba looma dhibo marka hore wuxuu galaa arrin yaroo baarisa iyo qaabkii iska soo dhiibay kabacdina wuxuu ka mid noqdaa bulshadiisa wuxuu ka laabtaa wixii uu ku jiray inay kalad yihiin uu dadka u sheegaa haddana wuxuu ka mid noqdaa dadkiisa meesha joogo waxna looma dhimo oo waa la hayaayo raashinkiisa wixiisana waa la qaabilaa meel loogu talagalay ayaana lagu hayaa inta badan sida badan dadku waxay sheegaan meelaha ciidamada dowladda iyo kuwa amisom ay ka saaraan xooga al-shabaab weli dhibaato ayaa kasii jirta oo al-shabaab waxay go'doomiyaan waddooyinkii magaalooyinka lasaga gudbayay arrintaasi ilaa iyo hadda maxaa wax uga qabalaadeen qorshayaasha al-shabaabku ay samayn jireen waa ka mid ahayd inay go'doomiyaan dalka soomaaliya oo idil dadka shacabka soomaaliyeedna ay dhibaateeyaan barnaamijkaas waa midka hadda laga hortegay oo dagaaladu ay socdaan oo wiilasha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa koonfur galbeed iyo kuwa amisom dhiigooda ay u daadin lahaayeen sidii shacabkan loo badbaadin lahaa mana jiri doonto in meel ay go'doonsanaato insha allah meel alla degaan oo koonfur galbeed oo nimankan ay ku sugan yihiin waa la dul istaagi doonaa haddii ilaahay kaasi waxa uu ahaa wasiirka hubka dhigista dhaqancelinta iyo tababarada maleeshiyaadka ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya xasan xuseen maxamed oo qadka taleefonka ugu waramayey ibraahim xasan daandure oo stuudiyaha igu weheliya
qaar ka mid a soomaalida ku dhaqan dalka angola ayaa waxay ka cabanayaan dhibaatooyin isugu jira dhac ay kooxo burcad ah goobahooda ganacsiga ay u geysanayaan iyo ciidamada dowladda oo xarig marmarka qaar kula dhaqaaqa iyagoon markaasi u kala aabiyeelaynin kuwa sharciyada qaxootinimada haysta iyo kuwaan haysan maxamed colaad xasan oo stuudiya ugu weliya ayaa qaar ka mid ah xubnaha jaaliyadda soomaalida ee ku nool angola khadka taleefoonka kula xiriiray warbixintan aynu nooga diyaariyey
soomaalida ku dhaqan dalka angola oo u badan dhallinyaro qaxootinimo dalkaasi ku tagtay balse markii dambe meherado yaryar oo ganacsi magaalooyin kala duwan ka furtay ayaa ka cabanaya waxay ugu yeereen howlgallo ay ciidamada ammaanka ee dalkaasi ku bartilmaameedsadaan iyo dhac ay sheegeen in kooxo burcad ah ay u geystaan goobahooda ganacsi xasan nuur maxamed boqol jirow waxa uu ka mid yahay soomaalida ku dhaqan dalka angola runtii colaada jirta hadda ma ahan mid hora macnaha nagu cusub ma ahan inta badan way sameeyaan dowladda angola raaf ayay sameeyaan oo dadka qaxootiga ku nool dalka angola ay ku raadinayaan kuwa sharci darada ah waxaa jira dadka sharci darada ah iyo kuwa aan sharciga kuwa sharciga le inay isku si mararka qaar ay dembi u wada noqdaan oo meel la isugu geeyo oo baaristii ay haddana adkaato soo saaristoodii ay dhib noqoto inkastoo ay ciidamada ammaanka ee dalkaasi gaar ahaan laamaha socdaalka ay raaf aan loo kala aaba yeelin kala kulmaan haddana waxay soomaalidu si weyn uga cawdaan habdhaqanka shacabka dalka angola waa kan boqol jirow mar kale mujtamacu maaha mujtamac fiican laakiin dowladda markaan wada tagno dabcan ciidamada iyo askartu iyo booliska marka adi nin muwaadina wadanka adi israacdaan tagtaa si xorriyadda ayaa laidinku kala garqaadaya inaa ninkaan angolaan waa kaa sarreeya aanan ku jirin laakiin mujtamacu maahan mujtamac fiican oo mujtamac cunsuriyiid ku jirto mujtamac aada iyo aada ugu celcelisho waayo dadka anagayna dhacayaan dalkoodii waxay uga yimaadeen inay anagana dhacaan waa inay naga baxaan waa inay saan yeelaan soomaalida angola ayaa sheegay inay ku nool yihiin cabsi ka soo wajahda dadka waddankaasi si la mid ah boqol jiro waxaa fikirkaas la mid a qaba gabadhan soomaaliyeed oo ku nool magaalada swarimo ee xarunta gobolka lundasuul qofka bini-aadamka waxa shayga muhiimka waa inuu qof xuriyad helo waa qof iska baqayo oo dee sharci la weydiinayo waxa lagula istraatiyan baa tahay bay kuleeyihiin waa waddan adiga iska xuriyad miiran dee kulahayaan istraatiyan baa tahay waddankana nooga bax maxaad kasoo doontay qofka haddaad jeerka ugu tagtid adigaa lagugu sii darayaa gabadhan oo magaceeda ka gaabsatay ayaa v o eda u sheegtay in cabsida ay u dheer tahay iyagoo aan heli karin waxyaabihii asaasiga u ahaa nolosha aadanaha ee ay dad qaxootiya u baahnaayeen walaal horta wadan meesha waxbarasho ma jirto annaga waxba barano dad qaxootiya naftooda ku maaleynayo waxyar saaqad cuni lahaayeen waxabaan xoogtiina xoogeena baan xoogsanaadka miyar baan ka shaqaynaa wax caafimaad ma jirin wadan iska maleeriya mixum weeye maleeriyad waa loo dhintaa haddada wiil baayaan hore naga geeriyo maleeriya darteeda dhakhtar ma jiro caafimaad ma jiro haddaba dhibaatooyinkaasi ay soomaalida sheeganayaan inay dalkaasi ku haystaan maxaa ugu daran su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdirasaaq cumar axmed oo isna ka mid ah soomaalida ku nool dalka angola oo halkaasi tegey sannaddii labada kun iyo kow iyo tobankii isagoo ka tegay dalka zambiya nolol iyo qaxootinimona u raadiyey waddanka angola dhibaatada ugu fara badan ee hadda nagu haysato wadankani gaar ahaan magaaladan aan joogay ee suurimo waxa weeyaan dhac fara badan oo iska jiro awalana dhacaasi waxaa sabab ahaa oo ay ka bilaabatay laanta socdaalka waaxda socdaalka ee magaaladani qabqabasho fara badan oo baahsan ayaa ku samaysay soomaalida oo keliya shaksigii de markii la qabto ganacsigii iska iska haystay waxaa imaaneyso ruuxii markii la xereyno dukaankiisii cidlo uu noqdo dukaankiina la jabsado marka hadda intaan garanayno dukaamo dhowr ahoo ayaa la jabsaday oo arrintaasoo ku dhacday waxaa kale oo noo dheer in magaaladii in dukaamadii iyo ganacsigii aan magaalada kulahayn aanan furin in muddo saddex isbuucaba hadda dukaamadii un inta badan dadka hoosta ay kaga jiraan axmed nuur xasan oo ka mid ah hormuudka jaaliyadda soomaalida ee magaaladaasi ayaan la xiriiray si aan wax uga weydiiyo dhibaatada ay dadkan soomaaliyeed ee ku nool angola sheeganayaan soomaalida ku nool waddanka angola gaar ahaan gobolka lundasuul magaalada sawirima ay dhahaan dhibaato aada u fara badan oo waayadan dambe aada ugu soo korodhay taasoo isugu jirta dhib xagga dawladda kaga yimaada iyo dhib xagga tuugo aan umalaynayn dawladda xataa inay abuurtayba labadaas anina dhibaatada ugu badan hadda soo fasaarta ay tahay wa waa gartay marka cid wax ka qabatay ama safaarad soomaaliya ma ku taallaa waddanka may walaal wax safaarada haba yaraatay ama wax qusuliyada dowladda soomaaliyada ay kuleedahay ma jirta iyo waxay ka ogtahay xataa dadka meesha joogaba inayna ogeyn baan aaminsanahay marka wax taas oo ma garanaysaa meesha ku yaalla ma uu jiro waa gartay soomaalida ku nool dalka angola een, eh, magaalooyinkiisa kala duwan haddaad isku darto imisaad ku qiyaasaysaa niyo ani qiyaasaan laba kun iyo shan boqol inay gaarayaan baan aaminsanahay maadaama oona tirinin laakiin say ila tahay laba kun iyo shan boqol soomaalidu way dhan tahay way ku kala firiirsan yihiin hadda gobolkan aan joogno dad ilaa saddex boqol ama afar boqol gaaraya ayaa ku nool oo dhalinyaro u fara badan iyo dad isku dhex jir aha marka dukaamiya waxbaa lagu lahaa marka muddo hadda bishii rabadaan base u dhamaatay nin dhib baa ku bilowday Eh, magaaladan aan joogno hadda dad afartan kor u dhaaf ayaa la qabtay oo ilaa hadda bil iyo wax ka badan ba xiran wax ama maxkamada ama wax la geeyana ma ay jiro waraaqo qaxooto ee dawladda siisay haysteen ilaa haddana way iska xelan yihiin oo xabsi weyn oo soddon sano oo tirinta ay dhahaan yaa lagu kaxeeyey ilaa haddana wax ogna mala xabsigaas iskaga jiraan wax cunto u geenaya ma jiraan ta kale eh, dukaamo fara badan oo soomaali ay leedahay ayaa loo soo dhaco tuuga usoo dhacda habeen walba tuugadii eh, laba wiil bay xataa xabad ku dhufatay oo magarasa dhaawac ah markii dhaawacii intii la qaaday dhakhtarkii la geeyey aroortii dadkii inay booqdaan oo ugu talagalena waaba la qabtay oo iyagii hadda dadka la xidhay baaba lagu dareeba yacni dadkii booqashada u ahaa marka xataa dadka xidhan qofka xidhan qof cunto u geen kara xataa haba yaraata malahan isna waa lagu darayaa soomaalidan waxa lagu haysta maxay yihiin dadka soomaalidii wax dembi oo hadda ay galan oo kuu sheegi karaa ma uu jiro mana aaminsani Eh, dadka dharaakiska iyo waxyaabaha noocaasa ama ka shaqeeya waxyaabaha maandooriyaha ma ahan soomaalidu dukaamo yar yara ayay kuleeyihin ay ka shaqaystaan marka wax dembi oo haba yaraata lagu haysta ma uu jiro dukaamo iskale dukaamadaaan bay ka shaqaystaan ee keli waxaan aaminsanahay oo la tahay dudufinada soomaalida ee dadkan iska dawlad la-aanta xataa ma garanaysa cid u hadliyo cid aan maqal a- ayna lahayn darteedun baa loo haystaa oo dee dheemabada iska noqdeenba qofka be- soomaaliya inta la iska soo qabtaa magarata xabsi la iska geysanaya ama meel musqul inta lagu xudhaya ma garanaysaay lacag lagu soo deynaya laba kun oo doolar ilaa laba kun iyo shan boqol oo doolar wax noocaasa lagu soo deynaya haddii kale xabsi baa lagu taxaabaya baa lagu odhana muqdisha lagu keenaya dowladda soomaaliya kolley waxaan ka codsan lahaa dee kolley shacabkoodii baan nahay iyagaa ma garanaysaay weliba sida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxmed waxaan ka codsan lahaa niyahow dadka soomaalida ee wadankan ku dhibaataysan bal horta ama qusuliyad ama safaarad wax noocaasa inuu usoo magacaabo oo magara si aanu cabashadanada ugu gudbino dalka angola oo dhaca koonfur galbeed qaaradda afrika ayaa ka mid ah dalalka afrika ee shidaalka soo saara dhinaca kalena wuxuu ku jiraa liiska dalalka ugu faqrisan dunida waa dal xuku militari uu ka jiro oo la tacaalaya sidii uga soo kaban lahaa dagaal sokeeye oo ka socday muddo toddoba iyo labaatan sannadooda dagaalkaas oo dhex marayey dagaalyahanada xisbiga talada haya ee m p l a iyo jabhaddii unita angola ayaa xorriyadda ka qaadatay dalka bortuqiiska sanadkii kun sagaal boqol shan iyo toddobaatankii waxaana madaxweynaha haatan talada haya uu dalkaasi xukumayay in ka badan soddon sannadood dhimashadii hogaamiyihii jabhadda unita jonas zavimbi oo ku dhintay dagaal ay ciidamadiisu kula jireen kuwa dowladda bishii februari sanadkii labada kun iyo labadii ayaa dalkaasi ka dhalisay rajada laga qabo nabad baahsan waxaana mucaaradka iyo dowladdu ay heshiis kala saxiixdeen bishii abriil ee isla sanadkaasi warbixintaasi waxaa noo diyaariyey oo soo jeedinayay maxamed colaad xasan halka aad nagala socotaan dhegeystayaal waa washington
weli waxaad naga dhagaysanaysaan v o a kulayl daran oo ka jiray dalka masar ayaa toddobaadkan sababay dhimasho iyadoo ay ku dhinteen dad ka badan afartan qof oo ay ku jireen muwaadiniin u dhashay- muwaadin u dhashay dalka jarmalka oo masar deganaa bukaan ku jiray cusbital kuwa dhimirka ah iyo maxaabiis sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee dalka masar talaadadii shalay dalka masar ayaa xilli kulaylaha caadiyanba muwjado kulayla ay ka jiraan laakiin toddobaadkan heer kulka ayaa heer sare gaaray waxa uu gaaray afartan iyo afar celsius ama kow- boqol kow iyo toban faranhayd cabirka loo yaqaano gaar ahaan dhinaca koonfureed ee dalkaasi wariyaheena magaalada qaahira xuseen cusmaan xuseen saxnuuni ayaa warbixin goordhow halkaasi nooga soo diray wasaaradda caafimaadka ee dowladda masar ayaa sheegtay in saddex iyo afartan qof oo masaari ah in ay geeriyoodeen kadib markii ay u adkaysan waayeen mowjadaha kulaylka ee ka jira waddankani warmurtiyeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ayaa lagu sheegay dadka geeriyooday inay ku sugnaayeen meelo ay ka mid yihiin xabsiyada isbitaalada dalka iyo weliba meelaha ay degan yihiin dadka faqriga wasaaradda caafimaadka ayaa sidoo kale sheegtay kulaylka daran ee ka jira masar inay ku dhaawacmeen dad kor u dhaafaya boqol iyo siddeetan qof oo u badan caruur iyo dad waayeel ah geerida iyo dhaawaca soo gaaray dadka ayaa timid markii gobollo dhowr ah ay ka tagtay korontada taasoo ka dhalatay ka gadaal markii ay xumaadeen qaar ka mid ah matoorada dhalinayay korontada ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalkani qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala magaaladan qaahira ayaa la dhigay tobaneeyo qof oo la ildaran xanuunada dhiikarka iyo istroogga kuwaasoo u badan dad waayeelo ah dhibaatada ugu weyn ee sare u kaca heerkulka jawiga dalkani masar ayaa waxa uu si gaar ah u saameeyey dadka faqriga ah ee waddankani ay degan xaafadaha shacbiga ah dhismayaasha qabuuraha iyo dadka ku jira xabsiyada ciriidhiga ah maalmihii ugu dambeeyey dalkani masar heerkulka jawiga ayaa gaaray toddoba-iyo afartan digri kaasoo ah mid aan horey loogu baran waddankani tiifiyada maxalliga ee dalkani ayaa baahinayay wacyigelin joogto ah shalay ilaa iyo xalay xilliyada kulaylka daran uu jiro inaysan dadka waayeelada ah caruurta iyo dadka xanuunsan aysan usoo bixin dibadda si looga hortago dhibaato soo gaarta dadka rayidka ahi xuseen saxnuuni v o a kahira
aad buu umahadsan yahay wariyeyaga xuseen cusmaan xuseen saxnuuni oo warbixintaasi magaalada qaahira nooga soo diray halkaad welina kala socotaana waa v o a ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digay halista dagaalka ka socda dalka yeman oo saameyn xun ku yeeshay hanaanka caafimaadka ee dalkaasi iyadoo malaayiin ruux aanay galaangal u lahayn adeegyada asaasiga ee caafimaadka waryaha v o eda liisa shalain ayaa warbixintan nooga soo dirtay jenef ibraahim xasan daanduray oo stuudiya igu heliya ayaa inoo soo jeedinaya ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxa uu sheegay in hanaanka caafimaad ee dalka yemen uu burburayo taasi oo ka dhalatay dagaalka ba-an ee dalkaasi ka taagan iyo maalgelinta oo gabaabsiya ururku wuxuu sheegay in dad ka badan shan iyo toban milyan oo ay ku jiraan qaar guryahooda ka soo cararay ay u baahan yihiin adeegyo caafimaad iyo gargaar nafbadbaadina afhayeenka ururka caafimaadka ee adduunka taarikh jasarvish ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo saddex boqol oo xarumo caafimaad oo dalkaasi ku yaalla aanay shaqaynaynin ama ay qayb ahaan shaqaynayaan wuxuuna xusay in xarumo kale ay iyana xirmayaan dhowaan waxaa ku tiilo gobolka hadha xarun lagu daaweeyo dadka keliyaha ka jiran halkaasi oo ah xudunta halka dagaaladu ay saamaynta ku leeyihiin waxaanay qasabtay in la xiro amni darro soo wajahday bukaanka iyo shaqaalaha u soo shaqo taga halkaasi xaruntaasi caafimaad ayaa waxaa bishiiba ay daaweynaysay konton qof oo qaba xanuunka keliyaha marka dadkaasi waa inay aadaan xarumo kale iyadoo ay culays kale ku kordhinayaan xarumahaasi warbixintii ugu dambeysay ee uu soo saaray ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxa uu ku sheegay in intii u dhexaysay sagaal iyo tobankii bishii maarj oo ah markii dalka boqortooyada sacuudiga uu ka bilaabay yeman ololihiisa duqaynta xagga cirka ilaa iyo shantii bishan ogost lagu dilay dalkaasi dad tiradoodu ay gaarayso afar kun saddex boqol iyo afartan iyo shan qof iyadoo ay ku dhaawacmeen in ka badan laba iyo labaatan kun oo qof jasarvij ayaa waxauu intaasi ku daray in shiddada xagga caafimaadka ay tan sii xumaynayso oo kale ay tahay shaqaalaha aqoonta u leh arrimaha caafimaadka oo ka cararaya dagaalka tani dhabtii waxa ay keenaysaa inay yaraadaan shaqaalaha caafimaadka qaybihiisa kala duwan korontada iyo shidaalka oo gabaabsiya waxay keentay in la xiro qaybaha daryeelka deg dega ah iyo weliba qalinka ee dhammaan cusbitaalada dalka yemen ururka caafimaadka adduunka oo codsaday boqol iyo kow iyo konton milyan oo dollar si daryeel caafimaad loogu fidiyo dadka ku barakacay gudaha ilaa iyo dhammaadka sanadkan ayaa wuxuu helay saddex iyo labaatan milyan oo dollar ururka caafimaadka adduunka ayaa ka degay in adeegyo kaleeto caafimaad oo muhiim ah ay qasbi doonto inay xirmaan haddii aan la helin maalgelin warbixintii wariyaha v o eda liisa shalain ay ka soo dirtay magaalada jenef ibraahim xasan daandure ayaa inoo soo koobayay haatana maxamed colaad xasan oo garabkayga badax fadhiya ayaan ka codsanayaa qodobadii wararka ugu doorka roona mahadsanid ibraahim rabshado kale ayaa xalay ka dhacay magaalada ferguson gobolka missouri ee dalka maraykanka maalin kadib markii dibadbax lagu xusayey sanad kadib dilkii michael brow uu ku dhammaaday israsaaseyn iyo dhaawac halisa oo soo gaaray wiil kale oo dhallinyaro ah oo madowga mujtamaca madooga maraykanka kasoo jeeda wariyaha v o eda ken farabo oo ku sugan magaalada ferguson ayaa kusoo waramaya in boliisku ay xireen ugu yaraan laba qof kadib iska horimaada dhex maray dad dibadbax dhigayay oo doonaya inay isku geedaamaan oo isugu soo ururaan bartamaha isgoys ciriiri badan iyo booliska oo halkaa u tegay si ay u kala eryaan aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay haatana dhegeystayaasheenna ayaan usoo qabanaynaa heestan
maxaa kula hagcaagsan waa halkiisii heshiskii dhexdeenu hana qaadayo halis baanahe waa halkiisii heshiskii dhexdeenu hana qaadayo halis baanahe hadal miyaan karaa dab miyaan aqaan hadal miyaan karaa hurda miyaan aqaan nafaygu hoqaado aday midaygi ku raacdee hadda halkaynu joognaa ma hiilinba ma hibsaraa ma dhulkii hoosa waabaneeda daabi hadda halkaynu joognaa ma hiilinba ma hibsaraa ma dhulkii hoosa waabaneeda daabi
heestaasi macaan ma harsanaa codkii baxsanaa cusmaan gacalow iyo xaliima khaliif bagool waxay gabagaba u tahay idaacaddeenii aroornimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduri anigu maxamed cola xasane inta aan dib dambe hawada ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaan allah
urguma soo baxsho nabar horaan qaba urguma soo baxsho nabtaydii horqaado aday edki ku raacdee hadda halkaynu joognaa ma hiilinba ma hibsaraa ma dhulkii hoosa waabaneeda daabi hadda
This program has come to you from the Voice of America, Washington.